habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha juunna waa laba iyo labaatan sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii dekedaha ee hadalhaynta badan dhaliyey ee ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo etoobiya dhowaan wada gaareen dhegaystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked hiblaayo oo la iska soo hadal qaaday ma jirin dekadahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato markii dadka aqoon-yahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan dekeda waxaa muhiima inagu maanta ciidan ma lihin navio ilaaliya ma lihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajinabi baa ina ilaaliya
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland oo xukun toogasho ah ku filisay saddex askari maanta magaalada kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland ay filisay xukunno dilal ah kuwaas oo lagu filiyey ilaa saddex askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland
qaramada midoobay oo sheegtay in maraykanka ay xaalad saboolnimo ay ku nool yihiin afartan milyuun oo qof dad ka badan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in horumarka ay etiyoobiya iyo eritreya ay ka sameeyeen xal u helista muranka muddada dheer ka dhex oognaa uu dhiirigelinayo caadiyeynta xiriirka labadaasi waddan in ka badan labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa colaadda ka dhex aloognayd labada waddan ay hor istaagtay deganaanshaha iyo kobaca dhaqaale ee gobolka war qoraal ah oo ay soo saartay ama laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in nabad waarta aysan keliya barwaaqo u horseedi doonin shacabka ethoobiya iyo eritreya balse guud ahaan dalalka deriska la ah gobolka maraykanka iyo guud ahaan caalamka ay nabad u horseedi karto qoraalka ayaa lagu yidhi maraykanku waxa uu bogaadinaya qoraalkii ka soo baxay ethoobiya shantii bishii juun ee ay ku sheegtay in ay si buuxda ay u aqbalayso heshiiskii labada dhinac ay sanadkii labada kun ku gaareen dalka aljeeriya qoraalka ayaa sidoo kale maraykanka uu ku soo dhoweeyey go-aankii labaatankii bishan uu madaxweynaha eritreya siyaas afawarki uu wafdi ugu diray adis ababa si loo sii horumariyo wadahadalada nabadeed ee labada dhinac dhex mara qoraalka ayaa waxaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha eritreya siyaas afawarki labaduba waxa ay muujiyeen hoggaan geesinimo iyaga oo tallaabooyin u qaaday dhinaca nabadda
wakaaladda wararku faafsa dalka turkiga ee anadolo ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay xireen afar iyo toban qof oo lagu tuunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda daacish kuwaasi oo diyaarinayay weeraro ka dhan ah doorashooyinka dalkaasi axadda ka dhacaya wakaaladda wararka waxay sheegtay in afar iyo tobanka qof oo ajaanib ah la xiray saaka kadib howlgallo mar qur ah lagu wada fuliyey guryo ku yaala magaalada caasimadda ee ankara ilaa ayaa hadda lama sheegin wax qalab ah oo lagu soo qabto howlgallada dadka turkiga ayaa hadda codkooda ka dhiiban doono doorasho madaxweyne iyo tan baarlamaan ee dalkaasi taasi oo dalka u bedeli doonta hab dowladeed ee madaxweynenimada madaxweyne donald trump ayaa jimcihii maanta ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala koongareeska maraykanka inay hakiyaan ansixinta sharci quseeya muhaajiriinta ilaa laga gaarayo doorashooyinka dhexe ee dalkan ka qabsoomi doona bisha noofembar ee sanadkan madaxweyne trump ayaa ku eedeeyey dimuqraadiyiinta inay ka gaabinayaan taageeridda qorshihiisa wax ka beddelka sharciyada soo galootiga qoraallo isdabataxnaa oo uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in jamhuuriyiintu ay joojiyaan riixidda qodobka soo galootiga ilaa doorashooyinka novembar wuxuu sheegay in markaasi ay heli doonaan mudanayaal badan si cod aqlabiyad leh ay uga ansixiyaan sharciyada lagu xadidayo muhaajiriinta trump ayaa maanta aqalka cad kula kulmi doona ehelada dad la sheegay in ay dileen kooxo dambiilayaal ah oo maraykanka si sharci darro ah uga soo tallaabay xuduudka koonfureed ee mexico
saraakiil dalka indiya ayaa waxay sheegeen in shan haween ah oo iyagu ka shaqaynayay howlaha samafalka ay koox burcad ah ay afduubteen kadibna ay kufsadeen degmo qabiileedka la yidhaahdo jarkan oo ku taala bariga dalka indiya haweenkaasi ayaa waxay sheegeen inay dhigayeen riwaayo dadka looga wacyigelinayo ka ganacsiga sharci darrada ee dadka markii burcadu ay afduubatay booliiska ayaa waxay sheegeen in haweenkaasi ay u shaqaynayeen urur samafala oo aan dooli ahayn sanadkii labada kun lix iyo tobankii ay ahayd markii la sheegay in lagu kufsaday dalkaasi afartan kun oo qof oo afartan boqolkiiba ka mid a ay ahaayeen caruur halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex askari oo laba ka mid ah ay hore u dileen askar kale halka midka kalena uu dhowaan dilay xaaskiisa sida dilkan uu dhacay ayaa nuur xasan nuur nuur buqaari waxa uu ka wareystay xasan nuur maxamed oo ah weliye ka howlgala magaalada kismaayo
aada ayaad u mahadsan tahay maanta magaalada kismaayo waxaa maxkamadda ciidamada qalabka jira ee jubbaland ay fulisay xukuno dilal ah kuwaas oo lagu fuliyey ilaa saddex askari oo ka mid ahaa ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland saddexdan askari ee xukunka maanta lagu fuliyey ayaa waxa ay ku eedeysnaayeen dambiyo kala duwan oo ah dilal ay ka geysteen magaalada kismaayo waxaana raggan in muddo ah gacanta ku hayay maxkamadda maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland waxaa xusid mudan in raggan marar hore oo badan lasoo taagay maxkamadda horteeda iyadoo maxkamaddu ay sheegtay inay ku socdeen baaritaano islamarkaana la dhegeysanayay markhaatiyaashii iyo weliba goobjoogayaashii goobihii ay ka dhaceen falalka ay nimankani geysteen todobaadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayaa marar kala duwan waxaa lasoo taagay raggan qaar ka mid ah oo dambiyadii ay galeen halkaasi lagu soo bandhigay iyadoo markhaatiyaashii goobjoog u ahaa markii ay falalka geysanayeen ay soo bandhigeen caddaymo waxaana maanta la fuli waxaana maanta la fuliyey xukunkaasi dilka saddexdoodii waa lagu fuliyey haye saddexdoodi marka ma la sheegay dembiyada lagu soo kala eedeeyey
waa mahadsan tahay raggan lasoo qabtay ayaa saddexda ninba laba ka mid a waxa ay dileen dad shacab ah halka mid kale oo saddexdaasi ka mid ah uu geystay dil uu u geystay askari kale waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo cabdullaahi asad ismaaciil wuxuu ku eedeysnaa dil uu u geystay xaaskiisa xilli ay ku murmeen xilli ay ku sugnaayeen xaafadooda muran dhex mare awgiis ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay kiiska loo soo xiray askarigaasi taas ayuu ahaa waxuuna ka mid ahaa dadka maanta xukunka lagu fuliyay waxaa sidoo kale ka mid ahaa cabdirashiid axmed xasan oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi xirsi waxaa ka mid ahaa qofka saddexaad aadan cabdi muumin oo ku eedeysnaa dil uu u geystay nin lagu magacaabo isagana askari ahaa cawil colow xasan raggan dhammaantood maanta ayay maxkamaddu xukunka ku fulisay waxaa xusid mudan raggan toddobaatan gudihiisii marka maxkamadda lasoo taagay maxkamaddu waxa ay sheegtay inay xaq u leeyihiin inay racfaan qaataan maxkamadda racfaanka oo hadashay ka hor inta aan raggan xukunka lagu fiidinna waxa ay sheegtay in raggani eheladooda ama qaranadooda aysan jirin wax racfaana oo ay ka qaateen go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee jubbaland ay gaartay ee ahaa in raggan lagu fulin doono xukun dil ah marka xasanow idinkaa ahaa saxafiyiintii goobta joogay ma weydiiseen xaakinadii xukunka fuliyey in raggani ay heleen xukun cadaaladda ah sidoo kale ma weydiiseen in ay heleen qareenno difaaca arrimahaas oo dhan maxaan kala soconnaa waa tahay aada umaasan tahay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee jubbaland bashiir maxamuud xareed oo su-aashaasi warbaahinta uga jawaabay waxa uu sheegay in raggan kiiskooda muddadii uu soo socdayba maxkamadda ay dhegeysanaysay qareenno ka socday dhanka eedeysanayaasha iyo sidoo kale kuwa ka socday dhanka dadka dhibanayaasha ah ehelada dadkii dhibka loo geystay waxa ay sheegeen in intaasba ay dhegeysanayeen markhaatiyaashii cadeymihii lasoo bandhigay waxa uu xusay in ay ku qanceen caddaymo dhammaystiran oo loo keenay kadibna ay gaareen go-aankan isagoo xusay inay fursad u siiyeen in mar kale ay qaadan karaan racfaan waxaana maxkamaddii racfaanka oo goobta ka hadashay ka hore xukunka oo u hadlay garsoore lagu magacaabo sheekh bucul magaciisa lagu soo gaabiyo waxa uu sheegay inaysan wax racfaana ka qaadanin ehelada marxuumiinta maanta toogashada lagu fuliyey xukunkii maxkamadda ay gaartay sidaa daraaddeedna maxkamadda racfaanka iyo tan darajada koowaadba ay isku raaceen in xukunkaasi uu yahay mid si saxa u dhacay waxayna sheegeen inuusan jirin ilaa hadda wax caburina oo ay ku sameeyeen eedeysanayaasha fursadna loo siiyey inay dacwoodaan oo ay soo bandhigaan isdifaaciddooda qareennadoodana cod loo siiyey inay difaacaan kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xasan nuur maxamed oo ah weriye ka howlgala magaalada kismaayo oo khadka telefoonka ugu warramayey nuur xasan nuur nuur bukhaari haddaba ciyaaraha haddii aan aadno waxaa stuudiyaha haatan ugu weliya oo idaacadda ila daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari nuur ciyaar aada u xiise leh ayaa hadda dhex mareysa nigeria iyo iceland
ibrahimna waa sidaa sheegtay ciyaarta waatan aan isla daawanaynay intaan idaacadan wadnay waxa ay hadda kala mareysaa hal gool iyo eber oo ay ku hogaamineyso nigeria qeybteedii hore waxay ku dhammaatay barbardhac goola la-aan ah laakiin markii lasoo laabtay oo la isugu soo laabtay ciyaarta qeybta labaad ayuu daqiiqadii sagaal iyo afartanaad uu goolka uu u keenay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaray nigeria axmed muuse oo ah ciyaaryahan maaragtay ku wanaagsan kubadda una ciyaara kooxda leicester city ee dalka ingiriiska marka ibrahim hadda ciyaartu waxa ay kala mareysaa nigeria oo gool leh iyo iceland oo aanan waxba lahayn waana daqiiqadii saddex iyo kontonaad ee qeybtii labaad waan arkayaa dabaaldega iyo fatasiyaha taageerayaasha ee nigeria haatan ay ka dhigayaan garoonka ciyaartu ay ka socoto ciyaartan waxaa ka horeysa ciyaar kale oo iyadana aada u xiiso badneed oo dhex martay brazil iyo costarica bal taasina markaad dhegeystayaasheena u faahfahayso ibrahino costarica waa laga badiyey inkastoo ciyaar aada u wanaagsan ay soo bandhigeen oo ay si wanaagsan isu difaaceen sagaashanka daqiiqo laakiin lix daqiiqo oo dheeraad ah oo ciyaarta lagu diray ayay brazil laba gool ku keeneen sidaas daraadeedna brazil ayaa laba gool iyo eber ku badisay waxayna ahayd guusha ugu horreysay oo ilaa iyo iminka ciyaaraha adduunkan rushiya ka socda ay keeneen goolashana waxaa u kala dhaliyey lixda daqiiqo ee lagu diray weeraryahaanadeeda philip cotinio iyo ciyaaryahanka xidigooda brazil waa neymar
dhegeystayaal sidaas ayaanu idinla socodsiin doonaa hadba waxaa nagu soo kordho ciyaaraha haatan ka soconaya dalkaasi rusia ee kubadda cagta ee adduunka halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a warbixin ay soo saarta qaramada midoobe oo ku saabsan saboolnimada daran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in afartan milyuun oo qof oo ku nool dalkan maraykanka ay ku nool yihiin faqiirnimo ba-an warbixinta ayaa lagu sheegay in siddeed iyo toban milyan iyo bar qof ay ku nool yihiin saboolnimo aada u hooseysa halka shan milyan oo kalena ay ku nool yihiin saboolnimo dhammaystiran warbixintan ayaa jimcaha maanta ah la hordhigay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe xarunteeduna tahay magaalada geneva wariyaha v o eda ee geneva lisa shaleyn ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaase soo jeedinaya ibraahim xasan daandure qofka diyaariyey warbixinta qaramada midoobey philip alston ayaa waxa uu ku tilmaamay maraykanka inay ku nool yihiin mujtamac xagga sinaanta nolosha ugu ba'an marka la eego dunida horumartay wuxuu sheegay in siyaasadaha maraykanka ay ka faa'iidaan dadka ladan islamarkaasna ay god ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah waxa uu sheegay philip alston in siyaasadaha maamulka trump ay fuquuqayaan dadka fuqrada ah iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqaystaan islamarkaasina la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi waxa uu sheegay alston in soo jeedinaha dowladda ee ah in dadka ceyrta qaata ay yihiin dad wahsi badan oo aan doonaynin inay shaqaystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog
tirakoobka aan heli karna haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwa si buuxda u shaqeeya kalabar dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan carruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan wuxuu sheegay philip alston in toddoba boqolkiiba dadkaasi aysan shaqayn warbixintaas ayaa philip alston waxa uu hoosta kaga xariiqay in maraykanka uu yahay dalka ugu badan ee ay ka jirto sinaan la-aanta xagga dakhliga ee dadkiisa marka la barbar dhigo waddamada reer galbeedka waxa uu sheegay in boqolkiiba hal qof ee dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan boqolkiiba soddon iyo siddeed hantida waddanka waxa uu sheegay aliston in cashuur dhimista ku kacaysa hal trilyan iyo barka ee dhowaantan uu sameeyey maamulka madaxweyne trump in si weyn ay uga faa'iidayaan dadka laadan islamarkaasna ay xaaladda ku sii xumaynayso dadka saboolka ah baarahan ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay v o a in uu warbixin u soo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si waddamadaasi qaar ay jawaab deg dega uga bixiyaan
maraykanka isagaa sidaa doortay ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyey oo rasmi ah xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo laba toddobaad ah sida caadada ah marka uu alston warbixintiisan si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay waddanka ay quusayso oo dabcan maraykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo inkastoo maraykanka dhowaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay laakiin weli waxa uu xaq u leeyahay in uu ka soo jawaabo sida waddan kormeer ka ah arrintani oo kale haddii uu doonayo aada ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinaya warbixintii ay geneeva ka soo dirtay waryaheena liisa shalayn haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya haaruun macruuf
toddobaadkan raantiisii ayay ahayd markii dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ay sheegeen inay gaadheen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan iskaashi dhaqaale iyo maalgashiga afar dekadood oo ku yaala soomaaliya haddaba heshiiskaasi oo muran badan ka dhashay ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalkan maraykanka abuukar carmaan doodiina waxay u dhacday sidan wasiirka warfaafinta ayaan siinaya marka ugu horreysa bal inuu noo sharaxo arrintan ma waxay ahayd heshiis ma waxay ahayd is-afgarad ma jiraan wax la saxeexay oo madaxweyneyaasha hogaamiyaasha labada waddan ay kala sexdeen muxuu ahaa waxa la gaadhay maalintii sabtidii wasiir soo dhowo aad iyo aada umahadsantii dhammaantiin arrinka heshiis la saxiixay haba yaraatee ma jiraan ma jirin communique buu ahaa waxyaaba badan oo la isla soo qaaday bay ahayd oo la isku afgartay oo la isla soo dhaweeyey lix iyo toban qodob ayay ka ay ka koobnayd xagga amnigai taabanaysay xagga iskaashiga dhaqaaligai taabanaysay xagga aragtiyada deganaanshaha gobolkay taabanaysay waxyaaba badanay taabanaysay laakiin meesha ay soomaalidu dul istaagtay ay garna u leeyihiin runtii inay dul istaagaan waxay ahayd arrinta qodobka toddobaad oo ku saabsanaa afar dekadood oo dalka soomaaliya laga dhisayo dabcan maadaama dalka xeebaha le annagu aanu nahay maalgashigooda etoobiya iyo soomaaliya iyo cid kastoo dee wadamada deeqaha bixiyo iyo kuwa maalgashadaba ay ka qayb qaadanayaan runtiina intii warbaahinta aan la hadlay hadalhaynta ugu badan waxay ahayd qodobkaas wax la iska weydiinayo qodobkaas daa wax idinka idhaahdo waxaa laga hadlay waa dal annago aan leenahay xeeb annago aanu leenahay waa xoolo annago aan wax ku leenahay oo lagu maalgelinayo danta laga leeyahana ay tahay dalka xayiran ee etoobiya xeebaha lahayn iyo dalka xeebta dheere ee soomaaliya ma jiraan waxay iska kaashan karaan waxaa la iska soo dhaweeyey in la iska kaashan karo in iyaguna ay meeshay wax ka degsanayeen ama wax ka dhowrsan lahaayeen ay noqoto dalkeena annaguna ka faa'idaysano bulshada suuqa soo kabcayo marka amay wax sariiqdaan amay wax kasbaana in isleeyihiin laakiin dowladda waxaa ka go-an inay wax ka jawaabto cabsida waayo su-aalo badan baan ku weydiin doonaa su-aal cabsida iyo shakiga iyo qodobada waan ku weydiin doonaa waxaan si deg deg rabay in aan kuu weydiiyo adoo jawaabtaada iisoo koobaya afarta dekadood waa kuwe ee heshiiskani uu taabanayo ee la maal gashanayo walaal dhegaystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked heblaayo oo la isku soo hadal qaaday ma jirin dekadahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato markii dadka aqoon-yahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan lala tashado da dadka deeqda gashanayo oo laga fiirayo suuqasay ugu dhow yihiin wadadasay noqonayso waxyaabo badan oo farsamo iyo aqoon u baahan ayaa xadidi doona dekadaha afarta dabcan dalka soomaaliya dekadaha looga baahan yahay afar waa ay ka badan yihiin waa saddex kun iyo saddex boqol iyo afartan kilomitr xeebtaas dhelka badan afar iyo shan iyo toban ka badan bay qaadaa laakiin waxaa laga hadla waxay tahay si bilow ah afartaas dekadood oo labada dal ay isla maal gashanayaan oo ay qoondoyn doonaan khubaro iyo soomaali iyo ajnabi ay yeelan doonto marka dambe laakiin hal dekad oo hiblaayo la yidhaahdo oo la isa soo hadal qaaday ma jiro waaya hadalka waxaan siinayaa foosiye yuusuf xaaji aadan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee tafadal foosiye saaad u aragtay heshiiskaas iyo waxa kaaga baxay
waad mahadsan tahay haaruun odayaashana mar kale waa salaamay heshiiskan horta runtii waxaan u arkaa heshiis siduu u sheegay wasiirkuba aan dee saxeexayna communique yahay ama warmurtiyeed haddii heshiis laga dhigayana marka daraasad xoogle lagu sameeyo jaranjarooyin badan oo kalu marayaa golaha wasiirada baarlamaanka wax badanna waa lagu kordhin doonaa bay ila tahay waxna waa laga doodi doonaa waxaan u arkaa heshiis runtii dalka etoobiya runtii waa dalayna isu baahan nahay muddo dheerna dagaal badan ina dhex maray waktiyaal boqolaal sannadood maanta labada dawladood ama madaxda labada dawladood tallaabo waxay qaadeen aada iyo aada iyo aad leh dhiiranaan iyo iyo faa'iido ule dalka iyo dadkaba hase yeeshee waxaa la muhiima laba arrimood qodobka laba iyo tobnaad ah xushmeynta madax banaanida iyo iyo maxay ahayd ilaalinta qarannimada iyo xornimada yaa sideedee labada dal in laisku ixtiraamo ka shanaadna wuxuu ahaa baan filayaa in la waxaa laisla fahmay oo laisla afgartay muhiimada iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha in in laga faa'iidaysto maalgashiga marka iyadoo labada base looga dhigayo heshiiska inta kale wixii laga hadlaaba waxay noqonayaan wax faa'iido weyna laakiin qodobka dekadaha haddii aan taabto dekadaha muhiim weeye dekadaha in la maalgeliyo laakiin maalgashigu inuu anaga naga yimaado ayaa muhiima sida dekadaha jabuuti dubai mombasa daarasalaam iyo wax lamid a dawladdu inay iyadu lahaato maamulkeeda waayo waa security risk marka dawlad kale ay dekadaadi ay dhinac ay qaar leedahay horta heshiiskan dekadaha wuxuu yimid iyadoo dadka soomaalida guud ahaanba ay afka ku hayaan etoobiya waa iyagu say aaminsanaayeen dadka caadiga badankooda etoobiya waddankeena ayay u socotaa waxa ugu socotana waa dekado iyadoo maskaxda ay arrintaas uga jirto ayaa heshiiskan dekadaha la gaaray cabdirashiid khaliif xaashi dareenka noocaasa iyo dadku say uga jawaabeen heshiiskan ma waxay ahayd wax loo garaabi karo mise way ka badiyeen waad mahadsan tahay haaruun waana salaamayaa kheyrta kale wasiiradda iyo wasiirka iyo sanjiraha iyo dhegeystayaashaba horta dawladda soomaaliyeed ee hodanka cudurkaada haysa xaqay u leedahay inay hadala furto oo ama hala furto al-shabaab ama etoobiya hala furto ama caradaha hala furto shacabkuna iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo bulshada rayidkaao anagu aanu kallo ayaguna xaqay u leeyihiin oo hadalkaas ay furtay in in la la fiiriyo oo la faaqido oo la qiimeeyo sida wasiiraddu sheegtayna baarlamaankuna wuxuu leeyahay inuu sixitaan iyo wax ka bedelsi wax kasta marka runtii iyadoo la qirhayo dawladuhu inay xaq u leeyihiin inay wada hadallo furaan dalsi wanaagga ka shaqeeyaan masaarixda is waafajiyaan haddana runtii dadku inay iska digtoonaadaan adduunyadan shacabka xaq bay u leeyihiin dawladdan hadda cusub oo etoobiya timid oo ninka hadda meesha qabsaday waa nin cusub oo hadda maaragtay dadkiisiibaan si fiican aan caaga dhigan soomaalidana isma way yaqaanaan ba rasaaraha mar u tegay iyo wasiirana waa tegeen meesha asna waa yimid markuu yimidna dekado oo maaragtay imaaraad iyo dadka loo diidanaa oo aada looga shimo badan oo colaalo badan ay ka dhaceen baa la yidhi afar baa bay bay maal gashanaysaa waxaa intaas weelisay ninkii imaaraadka xukumay oo anagu aan ceyrinay iyo dekadihiisii oo aada la isugu xumaaday baa meesha wuxuu geeyey lacag geeyey oo maarata saddex bilyan oo doorada labana deyn tahay midna deeq tahay geeyey oo waddan isaga waso sabool ah oo bangigiisa daxafaaruq yahay oo lacag loola cararay lacag adag loola cararay in la yidhaahdo dekadahaanay maal gashan hayaan horta soomaalidu waxay fahmi karto horey ka fahmi karto maahan wax la fahmi karo maaha nin isigii aan waxba haysan hadda lacag degdega loo geeyey walina ninkii aan isdagaalamay oo isceyrinay oo arrintiisa ay xumaatay lacagtuu meesha geeyey hortaas in la sharxo weeye halkaas nambaro idqabaan la abaa jiro oo wasiirku daahir inuu faahfaahiyo dadkuna wadadooda waa waaweyn sida hadda la sheegay dad mas-uuliyina wadanahay wasiirahan soo ahayn dutayaal baan soo ahayn shacabka meesha jooga soomaaliya jooga wada fogaal marka dawladda horta dee inay arrimahaas isfahamsiiso maxay tahay arrimahaas is isku suran yihiin waa la fahmi la-yahay waa in la fahmo labana ninaan wax haysan ba wax ila maalgashanayana waa wax iyadana sidoo kale aan la fahmi karin waa in waa in la fahmo saddexaadna ninkii markuu laabtay dalkiisa ku laabtay dadkiisii la hadlay war kaluu sheegay dekado ka ballaaran buu sheegay soomaaliyaan isku gafadaynaa buu sheegay asna waxay keenaysaa waraaqdan uu daahir noo akrihayo oo leeyahay qodobadan lagu heshiiyey ra-iisul wasaarihii baa markuu laabtay war kala sheegay marka macnaha taasna waxay u baahan tahay in la tafiro oo safar laga bixiyo laakiin haddana dawladda inaan aada loo macnaha qofkii kursiga madaxtooyada fariistada inaan aada loo looga shakiyin oo dadka inay wadaniyadoodana aan laga shakiyin xaqa u leeyihiin laakiin ninkii oo war kala keenay taasna waa la fahmi waayey waxaasoo dhan inay waasiyaan baa loo baahan yahay iyagoo fahamsinta ku badwaayeen inay yihiin waay aad baad umahadsan tahay cabdirashiid waxaan mar kale codsanayaa qof walba inuu aada u soo koobo abukar armaan adigaan ku siinayaa su-aashaas cabdirashiid uu ka jawaabay qayb ahaan baan ku weydiinayaa in dadka soomaalidu qaabka uga jawaabeen iyo saaad u aragto heshiiska waan ku weydiinaya laakiin heshiiska waxaad ka mid ahay dadka aadka u dhaliilay intaad dhaliisha u gudbin wax uu ku wanaagsanaa ma jiri bismillah waa salaama dhamaan ka qaybgalayso dooda jawaabtu waa haa wa waa jiraan wax fiican oo ku jiray macnaha rajadan ah in colaadihii hore lasoo afjaro waa wax fiican dhammaanteen waa waa wadaciidsan oo ciddii danma umalaynayo inay jirto anigaan inkastoo si adag u dhaliilay haddana waa ogolahay macnaha waa waa waa hadaf oo fiican oo aan runtii rabno inaan dhammaanteen ka shaqayno laakiin goormaa lasoo afjaray goormaa taariikhdii hore laga soo gudbay goorma mataqaanaa sidaan ognahayba haddii aad wakti yar oo xilli waxaa jiray runtii yani aan cidna inkiri karin oo ahayd laba kun iyo lixdii ilaa iyo laba kun iyo sideedii burburkii xamar ka dhaca world documented oo u n t aada u document garaysay shay oo particular aho xataa waxaa jiro aan dadka intooda badan aysan ka hadlin oo ahayd white white phosphorus inay isticmaaleen in dad badan lagu laayay in burburkii uu ugu weynaayo muqdisho qabsade uu ahaa waxaasoo dhan iyadoo ay jirtay annagoo og in ciidamadooda ay weli meesha joogaan annagoo og inayna soomaali weli heshiinin intaasoo dhan oo jirtaa waxaa la yiri waxaan gaarnay heshiis oo ama ha noqdo mid is afgarad ah ama mid la saxiixday doesn't really matter kolleyto xukuumadda maanta joogto waa isugu mid wax la saxiixiyo waxaan la saxiixinba waa socdaan waa darda waa la dardargeliyaayo waa socdaan cid isku haysatana waxaan la saxiixan waxaan ma saxiixin meesha ma jiraan marka taas runtii yani muhiim ma aha hadda walaashay waxay ka hadashay for example arrintii ahayd moogtahay in la is ixtiraamo la xushmadeeyo madax banaanida labada wadan moogta madax banaanida la xushmadeynayo waatee marka ciidamadooda ay dhex joogaan iyagoonan amisamna ku jirin moogta gobollo badan ay dhex joogaan wax badan oo mugdi ah ku jiro oo loo baahan yahay runtii in la iftiimiyo ay dadka fahmaan waayo aad baad mahadsantay wasiir waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood inaad kala caddayso adoo weliba hadalka soo koobaya midda ugu horeysa maalgelintan afarta dekedood ee lawada maal gashanayo ma soomaaliya etoobiya kharashka bixinaya mise sida uu bidhaamiyey imaaraadka ayaa ku bixinaya lacagii etoobiya siiyey ama lacago kaleba ha u qoondeeye haddii si kale loo dhigo ma imaaraadkii dekedaha loo diiday oo dhinac kale kasoo wareegayba okay waxaad umalaysaa in laga rabo saddex wadan masaalixdooda hal mar inaan ka wada jawaabo imaaraadka etoobiya iyo soomaaliya laakiin anigu inta aan u idmanahay baan ka hadli doonaa oo ah midda soomaaliya dekadaha aan anagu ku heshiinay oan isku afgaranay waxay noqon doonaan had iyo jeeraale heshiisyo baarlamaanku kontaroolo akriyo wax ku daro wax ka dhimo diido haddii uu doono horta oo soomaaliya wada socota ayaa heshiiska dhafta ah gaari doonta oo baarlamaanka iyo xukuumadda kaliya aan ahayn khubaradeedii iyo waxgaradkeedii iyo aqoon-yahankeedii ra'yigooda la qaato xadda dawladda amba wasiir amba ula fakan kara ma aha midda kale waxay tahay maalgashiga maalgashiga cid kastoo soomaalidana waa u furan yahay dawladda ethoobiana waa u furan yahay amba dadkeeda sharikadana waaweyn waa u furan yahay marar badan waxaan maqlahaa in oo imaaraadkii la ceyriyey oo saanay horta waxa waxaa laga yiri waxay ahayd sharikad dawladda imaaraadka ma ahayn marka laga hadlayay dekeda sharikadaasna waxaa lagu mawduuceeda waxaa lagu qabsada waxay ahaayeen hanaanka ay umareen hadalka iyo waxaa lagu heshiiyey ma aanay ahayn mowqifka dawladda soomaaliya wasaaraha codkiisa qofka dhegaystay laakiin haddaan ku weydiiyo boqol kiiba sagaal iyo tobanka etoobiya ay ku leedahay dekeda berbera waxba kama qabtaan laakiin waxa aad diidantihiin waa in somalilan lala saxeexday oon dawladda lasoo marin sax miya waxaan diidanahay waxa waaye heshiis deked soomaaliyeed ku saabsan in cid kale lala maro dekedaha soomaalida waa in dawladda soomaaliya lasoo maro oo iyadoo ay saxeexdo dabcan dawladdu suulsaar ma aha waxeed markii heshiiska iyada lasoo hordhigo waxay ka fiirin doontaa danta dalka sooma dadka soomaalida ay leeyihiin markaas ayay wixii heshiiskii ay u aragtay ummadda soomaalida inuu dan u yahana saxiixaysa mararkaana waa ay diidaysa laakiin ma ahayn heshiiska qodob hebelaa ku jira joojiya waxay ahayd heshiiska hanaanka loo maray sax ma ahayn hanaanka loogu talagalo soo mariyo marka dawladda soomaaliya inta lagu soo celiyo heshiiska dekada baa las la maalgashana la yidhaahdo oo la maamulaa la yidhaahdo dawladda soomaaliya way akrinaysaa iyadoon maalgashiga diidanayn iyadoon iskaashiga diidanayn ayay go-aan ka gaaraysaa danta markaas waxa ay la noqoto kama wada dawladda hadda joogta laakiin dawlad kastoo soomaaliyeed ayaan rabnaa in heshiisyada la gelayo la horgeeyo oo ay qiimeyso ay mowqif ka qaadato dawladdana markaan leeyahay waa dawladdii iyo baarlamaankii xukuumaddii iyo baarlamaankii madaxtooyadii oo bulshadooda xataa guuxooda ka duulay waay jabuuti markuu tegay ra-wasaaraha etoobiya oo u bandhigay arinta ku saabsan sida u daneynayaan inay saami ku yeeshaan dekeda jabuuti waxba uga bedelatay shirkadda diyaaradaha etoobiya oo shirkadda ugu horeysa africa ayay codsatay iyadana in saami laga siiyo foose yuusuf xaaji aadan maxay ahayd dowladdu inay ku bedelato heshiiskan
intaanaan horta gelin taa waxaan rabaa inaan dhamaystiro tii hore dekadaha dalalku waa ka heshiiyaan waana ka wada hadlaan annagu waagii hore waxaan ku lahayn maalgashi ee jabuuti waxaynu ku lahayn guryo iyo baanan iyo waxaynu kulahayn insuranska bildino waaweyn maalgashi dhul layna siiyey baan maalgashanay laakiin saan u sheegay dekeduhu waa very risky dekeda waxaa muhiima inagu maanta ciidan ma lihin navy oo ilaaliya ma lihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya ay ka mid tahay dawladda etoobiya therefore inaan hantideenii ama dekedaheenii toos iyaga uga maa u siino ama u maalgelino xoogaa waxay noqonaysaa waxay waxoogaa riski baa ku jira marka horta taas taasaan ka odhanaya innagu wax maanta weli waa isdhisaynaa weli inakun baynu magaranaysaa bilownay in weli agadhigasho rasmi ma jirto laakiin atleast dariiqii baynu cagta saaray ahaa in dhaqaalaha dalka la la maalgeliyo loo raadiyo maxay ahayta investment iyo iyo resources marka waxaan ma garan karayo waxaynu etoobiya maanta inagu maal gashanayno weli mayna ciidan ma lihin maynaan cagadhigin iskuulladeeni caafimaadkeeni waxyaalihii prioritieskaayo o dhan baa weli dhulka daadsan marka wa inagaa u baahan inaynu maalgelin hele ma ma gelishan karo meelaynu wax kaga bedelano ma garan karo waxaan un leeyahay halagu mintido oo yacni aniga aan dardaaran iyo dignayn ba iga tahay dib bay la keeni kartaa haddaynu dekadaha iibino inagoona ciidan lahayn aynu ku ceshino marka taasaan aan ayaan qodobkaasaan taa ka odhanaya sida kalena heshiiskani haddii la laysku ixtiraamo heshiis aynu ka faa'iideyno boqol iyo dhowr milyan oo market aynu u heli karo inagoo dekadahaas iyo dhisanay waa la heli karaa africa oo dhan waxaa dhisay dalal waaweyn oo kale waa la socotaan mambaasa noqoto tareenaha xitaa laynoo dhisi karaa oo u qaadi kara wax kasta haddii aynu oo investment iyo iyo grant baynu heli karaa dhaqaale xoog le aynu ku heli karaa marka inaga inagu xidhan tahay waxa aynu aynu maaragtay tanise waa communique ilaa hadda heshiis la saxeexay maaha waxaasoo dhan waa la dhexgeli karaa waa laga shaqayn karaa marka dadka iyo shacbiga safay iyo dadka ka xoogaa dareenka xooggala muujiyey wadaniyad weeye laakiinse ma qabo anigu heshiiskani inuu yahay heshiis hadda tifabtiran oo laga werwero ma qabo waayahay cabdirashiid khaliif xaashe baan siinaya laakiin intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullaahi farmaajo siduu u difaacay heshiiskan inaan wax yar kaa maqashiiyo cod yar marka codkan aan dhegaysanayna xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan deked cid la siiye ma laha dekeduhuna soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso ayay u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha etoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan asia waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan maraykanka waxay ka imaan karaan afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysaa bort sudan ayaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anigu tartan ma arko jabuuti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dowladdooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira soomaaliya iyo meel walbaba laisku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas an waxaan aaminsanahay waa dhaqankii horey u jiray oo aan africa iyo asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo soomaaliya loogu samayn karo maalgashi iyo iyo iyo iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti marka aragtidaas dheer yaa lagu kala horumaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdana waxay tahay sidii soomaaliya aan fakriga uga saari lahayn wadaniyaddu ama batriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqayso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartamto caalamka taas weeye batriotismku haye cabdirashiid khalif xaashi madaxweynuhu xaqa uu leeyahay fikraddiisa inuu sheegto laakiin dalka dadkao dhan baa isla leh qofkii madaxweyne ah iyo qofkii muwaadin ah isku xaq waa lagu leeyahay muwaadiniina oo soomaaliyeed oo dalkan isla leh baan nahay marka fikradaha ka duwan madaxweynaha aniga waxaa ila haboon inuusa maaragtay rajci iyo dad dibu socda ku tilmaamin shacabka soomaaliyeed marka isagu maraykanka joogay dad daahir maxamuud geel oo kamid ahaa baa ethoobiyan kusoo duulay oo qabsaday iyo wasiiradiisa in badan oo kamid ah ka saaray kumanaan kun oo qof baa ku dhintay dalkan si loo xoreeyo oo etoobiyaan soo degay oo ilaa badda yimid ka saaray haddii ay welwelkii weli qabaan oo dhaawicii weli u yaallo oo dadkii ku curyaamay kasaaridii ay weli carada joogaan hadday welwel ka muujiyaan dekadihiibaa maal gashanayaan nin aan shilin haysan oo hadda lacag loo keenay xaq maahan inuu yidhaahdo maaragtay waa dadib u socda iyo iyo waxaas uu ku tilmaamo xaq maahan dadka xaq lou leeyahay inay welwalaan duniyadan layskuma turo waa laisroobaayo adduunka oo dhan hadda badankiisa waa la burburiyey syria burburtay ciraaq waa burburtay libiya burburtay yeman baa burburtay annagaa labaatan iyo soddon sano waxaan ku jirnay maxaa la yidhahdaa fawdo ku jirnay waxaasna siyaasado caalamiya oo hadda dhinac u dilaamahaya oo dadaan fahamsanayn meesha laga soo galay iyo sida loo soo galay ay hor socdaan waa dalalkaasoo dhan ay la dumeen hadda maaragtay ruushka uu karemiya iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa ukraine kaf ka siistay labadii kun iyo lix iyo tobanka shan iyo tobankii todoba iyo tobanka waddan dhan gobol dhan kaf laga siistay oo laga goostay adduun saas u waalan oo aan laisku naxahayn oo yurub ay kala alaabtooda kala guranayso maraykanku alaabadiisa soo xiranayo carabihii ay jiq isku wada yihiin oo saasaa jira shacabka soomaaliya marka inay welwel qabaan oo shaqiyaan harka xaqay u leeyihiin labo dowlad dimuquraadiya oo shacabku qof iyo cod kusoo doortay baa xaq u leh baasinka aniga shaksiyan kaan aaminsanahay baasinka qodadiisa dowladdaasa xaq u leh nambaro waaweyn iyo dekadahan haddii xiriro cid la gelinayo waa in laba sano saddex sano daraaso laga sameeyo oo khubaro loo diro laakiin nimankan hadda inay bahasha sii aruriyaan oo daraaso sii sameeyaan iyo waxaasay xaq u leeyihiin dekada ay cid ku wareejin karaan iyo etoobiya siin karaanna ma jirto xaqna uma ay lahan way bilaabi karaan sheekada waa bilaabi karaan sababta shacabkiiba mandate fiican ummadda soomaaliyeed kama haysaan laba boqol labaatan iyo shan xildhibaano sida looga soo dhexdhexay layaqaana dadkan doortay degdeg baa ka muuqda dowladdan arrintan ay kusoo ay kusoo gashay marka qofkii ha waxaan maxay yihiin iyo waxay ka walxa yihiin iyo say wax u wadaana inay handidaan ama indhaha u diidiyaan xaq uma lahan dalkan dad baa usoo halgamay haddii ayagu yimaadeen dad baa dad baa dad baa duugan oo say maaragtay dalkan u difaacayeen marka waxay u baahan yihin inay dadka ixtiraamaan oo ogaadaan dalkan in laysla leeyahay taladana laysla leeyahay qofkii shakiyana shakikiisu xaq u leeyahay ninka madaxweynaha iyo ninka guriga isaga u dhaqa intaba waa isla leeyihin dadkaan isku sheer bay leeyihiin marka qofka inu dhexdeenna loo wada xaq uu leeyahay waay aad baad umahadsan tahay abuukar waan ku imanaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo wasiirka jawaab koobanna waan ka codsan lahaa inuu siiyo wasiir markii ra-isul wasaaraha etoobiya uu ku laabtay etoobiya hadallo laysla dhex maraya ayaa jira oo ahayd maxaan ku yidhahdaa annaga iyo soomaaliya waxaanu ku heshiinay mustaqbalka fog inaanu isku biirno oo waddan keliya noqono ma jirta arrintaasi intuu xamar joogay wax laysku soo qaaday oo arrintaas walaal lix iyo tobanka qodob waxaan ahayn oo la isku soo qaaday ma jiraan waayo dowladda hadda joogteed wasiirka u tahay aragtidiina ma tahay inaad etoobiya ku biirtaan waddan keliya la noqotaan walaal waxaan ku yidhi dowladda soomaaliya ee hadda joogto xilliga xilliga fog joogi mayso laakiin gobol xaar iyo taageerid iyo wadid midna kama suuroobo dowladda soomaaliya waxaa naga suurooba kariya waxa waaye ammaanada dadka soomaalida u dhiibeen madaxweynaha iyo dowladda inteeda kale waa dowlad soomaaliyeed oo madax bannaan oo mid ah oo oo oo dhexdeeda ka midaysan amaanadaas ay tahay wixii ka gedisan waa waxay noqonaysaa dastuurkii iyo dowladnimadii oo la khilaafo mana naga dhaweysno dowlad ahaan dowlad soomaaliyeed oon difaacno midnimadeeda iyo madax banaanideeda anaga naga go-an waay aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa abuukar intaanan ku iman waxaan rabaa hadal uu jeediyey rawasaaraha etoobiya inaan wax yar ciyaaro kabacdi baad soo gelaysaa wax yar io dulqaado rawasaaraha etoobiya wuxuu ku sheegay khudbadiisa markuu laabtay inuu wadahadallo niyad wanaaga lasoo yeeshay oo labageesooda madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullaahi farmaajo wuxuu ku sheegay hadalkiisa in ujeedada ugu weyn oo kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo gacanka hadalkii labada waddan ka soo dhexeeyey wuxuu yidhi waxaan isla sahaminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeenna waddan ee walaalaha ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay ka kala qaybsanaan lahaayeen waxaana hadda aan ku heshiinay ayuu yidhi isdhexgal dhaqaale oo buuxa waxyar codkiisaan ciyaarayaa
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንድናካሂድ ከረዥም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር marka wuxuu ka hadlayay wuxuu yidhi iskaashigeenna ganacsi waa inuusan noqon mid ku kooban inay soomaaliya naga karaysato dekedo iyo in etoobiya ay bunka u dhoofso soomaaliya balse waa inaan isku keennaa khayraadkeenna iyo cududeenna kala tagsan hadda islamarkaanaan abuurnaa gobol ay ku nool yihiin dad badan oo leh khayraad badan oo dabiici ah iyo suuq weyn oo laga wada faa'iidaysto wuxuu sheegay in wadamada dabcan saan anu u fahmay wuxuu sharaxayey fikrad ama aragti muddo fog ayuu sharaxayay markuu qodobkan ka hadlayay heshiis ay wada gaarheen dowladda soomaaliya ma dhihin dowladda somaliya wada gaarnay laakiin wuxuu soo jeediyey aragtidiisa in wadamada geeska africa ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida dubay yurub iyo maraykanka oo kale tafadal abukar
horta aan ku bilaaba medii oo madaxweynaha abdullahi farmaajo uu yiri waa nasiib darro horta inuu madaxweynaha saas u hadlay waxaan la qabaa cabdirashiid intuu yiri aniga si gaar ana runtii waa waa waa ka naxay markaan maqlay intaas sababtoo ah dhowr sano ka horan waxaan qoray maqaal intuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ahaa oo aan kaga digayo macnaha arrimahan maanta taagan dekradahan aan ka wada sheekaysanayno ama aan ka naqaashayno qofkii ugu soo horreeyo soo wacay qofkii ugu horreeyo soo wacay wuxuu ahaa madaxweynaha madaxweyne farmaajo oo waagaas mucaarad oo intaa niyadaynayo because arrinta waxay ku qalloocneed waagaas madaxweynihii kale markaas joogay xasan sheekh maxamed waa garta wax yar aan ku xasuusiyo abuukarow wax yar aan ku xasuusiyo arrintaas adiga farmaajo wix idin dhex maray annagu ma ogin isna kuma jiro khadkoo isma difaaci karo marka heshiiskan iyo iyo hadalkan oo hadda jeediyey oo la wada ogaya dhegeystayaashuna ay ogyihin aan ka jawaabno ha midaas waaba midaan ka hadlaayo marka waa nasiib daro in yani fekerkaba uu noocaas oo kale yahay markuu qofka kursiga ku fadhiistana si kale u fikiraayo intuu mucaaradka yahana wuxuu doono ku hadlaa waa walaalkay waa saaxiibkay ninkaan ka hadlayo waa ninaan si fiican isku naqaano soo wada shaqayno xumo ilaahay ila ogyahan wax ka sheegaayo aan ku xumeeyo sumcadiisa ku dheelaan leeyana ma jiro laakiin waxaan sheegaya maanta danti wadanka ayaa ku jiro marka si kastaba ha loo qaata e waa inaan iraaho shaksiga uu ugu horreeyey oo isoo wacay isagoo ahaa maantana heerkaan uu taagan yahay marka waxaan arkaa waxa waaye diilkan oo dhan heshiiskan ama heshiis la saxiixa ha noqdo ama ha noqdo mid is afgaraya waxaan u arkaa weli inay soomaali ilaa iyo maanta madaxdeenaan ka hadlayo dadka kama hadlayo shacabkeena madaxdeenaan ka hadlayo mar allaala markuu qofka kursiga ku fadhiisto waxaad moodaa inuu mar walbaba ka horumarinayo gaaridii faras iyadoon dadka diburshiisiin loo sameynay kow waa ogeed fuutuu kartay dagaalan qaada dagaalan qaada lix jeer toddoba jeer waa tii la anaansugareeyey xeradii ciidamadaa la dhex degay haddana waxay sheekadii joogtaaba meel kale maalin kasta marka waxaan efsanaynaa event cusub iyo waali cusub ayaan efsanaynaa aan rabnaa inaan wax ka toogtooy taasna waxaan u arkaa dhibaatada ilaa iyo soddonkii sane lasoo dhaafay soomaali haysatay madaxday wax ka meeshay xumaha ay ka jirto o dhan waa madaxdeena waayo ilaa iyo kuwaas laga toosiina madaxda markaan ka hadlaayana kama lama jeedo kuwa siyaasiyiinta keliya waxaan ugala jeedaa cid kastoo leadership ama ha noqoto kuwii dhaqameedka ama ha noqdaano kuwii mataqaana intellectuals yacni wax runta sheegaya maanta yahay waay aad baad umahadsan tahay wasiir waan ku iman doonaa laakiin fosia laba qodob baa aragta inaad sheegto ha waxaan rabaa inaan kusoo noqdo heshiiskii marka hore tan iska dhex qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay yidhahdeen waa ka furanaynaa waxaan qabaataa si khatar badan bay leedahay inagu ma furan karaa hadda sababo aw- badan awgood qunsuliyado etoobiya kama furan karno safaaradihii baabaynaa wada wada wada habaynin hadda oo taasi waa qodob iyagu hadday safaar imika waa jiraan meelo ay qunsuliyada ka- geeyeen laakiin hadday gobol walba qunsuliyad geeyaan khataraheeday leedahay ma qaadi karo qodobkaas waa qodobka aniga haddaan baarlamaanka heshiiskaasi noo yimaado aan ka doodi doono qunsuliyada lama furi karo ka badan intaa imika furan waa xagga diblomaasiyadda Eh, in safaaradaha la hadaba colaaqaadkii safaaradahu waa jiraan waa safiiradu waa joogaan waa eh, maaragtay shaqadiina way socotaa marka in safaaradaha la xoojiyo waa waa waa muhiimad muhiim weeye qodobka iska dhexgalka taasina khatar kaley leeda iska dhexgal dhaqaale iyo wada idiga oo eh, xooggaaga iyo shuruucdaada iyo ciidankaaga waxaaga oo dhan leh xagga eh, econ- economic growthka waa laga wada shaqayn karaa laakiin population ha- boqol milyan iyo dheeraada iyo population ugu badnaan dhowr iyo toban milyana dhexgalkoodu khataraheeday leedahay taasna waa inaynu xuduudo ka leenahay oo aynu heshiis iyo- aada loo loo gorfeeyo arrinkaa aad dadka lo- loo diri doono hawshaas inay aada uga fiirsadaan qodobka saddexaad ee rabo inaan kusoo daro waa ka ka maqaneen hadeerna soo qaaday waa biyaha webiyadii jubba ama sida iyagu u yaqaanaan webiga janaale daawiyo waxbay yidhaahdaan etoobiya webiyada jubba keliya afar dhaam baa loo qorsheeyey in laga dhiso toban sannadood ba etoobiya ka shaqaynaysay in dhaamamkaa la dhiso dhaqaalaheeda iyo korontadeeda iyo ayay rabtaa inay kor u qaado oo rijanada aynu soo xigo oo dhan inay inay dab- dab u samaysay rabtaa innagana gado gado iyo eh, bakool xudur kismaayo eh, eh, waxaan leeyahay eh, lower jubba iyo iyo middle jubba population laba milyan iyo shan boqol oo kor u dhaafay ayaa ku nool biyahaas waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga doodo arrinkaa laguna soo diro qodobadaas wada hadalkaas waayo wasiirkan siinayaa ee wasiir maadaama heshiiskan aan la saxeexin ee dowladda soomaaliya qasab kuma aha sooma inay fuliso way ka bixi kartaa ama qodobo kale ayay kusoo dari kartaa soo sax maha may wada hadaladii iyo shaqadii heshiiska laga qaban lahaa intii waa ay dhiman yihiin Eh, annagu ma- safgaradkaas amba maaragtay communiquegaasi inaan ka baxna ma rabno laakiin waxaan rabnaa in dadka soomaalidu ay nala wadaagaan in baarlamaanka wax ka wadaago in eh, civil society-ga oo wax ka wadaago in eh, qof kasta oo indheergarad oo soomaaliya uu wax ku biiriyo laakiin wasiir hadda qodobkan biyahay ka hadlaysay foosiya dhibaato fara badan buu biyuhu ku hayaa soomaaliya haddii dhaamamkaa etoobiya ay sheegayso ay dhulkaas ka dhistana biyaha soomaaliya imani wuu yaraanaya waad u jeedaa xiisadda u dhaxaysa etoobiya iyo masar meeshay gaarsiisan tahay soomaaliya koronto la-aan baa dhul fara badan oo baadiyaha ka jirta oo ah qodob aad codsan kartaan jabuuti waxay codsatay shirkadii ethiopian airlines oo astaamihii qaranka etoobiya ka mid a in wax laga siiyo ma kula tahay inaad codsataan wax ka badan waxa ku qoran heshiiska walaal wax kale ma ahane horta biyaha amba webiyada sideedaba waxaa jira xeerar caalamiya iyo heshiisyo caalamiya oo oo xukuma arrimahaas Eh, biyaha dhibicda ugu horeysa iyo dhibicda ugu dambeysa meeshay tegaysa wadamada deganna waa arrimo iyo qawaaniin iyo nidaam xukumaya ayaa jira soomaaliya etoobiyana wadamada adduunka oo kale kama gedisna waa arrin u baahan in wadahadal laga furo waa arrin u baahan in guddiyo loo saaro waa arrin in loo baahan maxaan ku yidhahdaa eh, dowladda soomaaliya oo dadkeeda dareenkiisa cabirayso in eh, la tixgeliyo hawsheeda laakiin waxay la tahay eh, laba un baa uun iswaafajin naga rabi doonta soomaali hadda aanu nahay etoobiyana wax la wadaagano dekadaheena halaga ilaaliyo eh, biyaha nooga imaanayaan iyo markay noo soo gudbayaan iyadoo la taabana hanoo soo gudbaan waxay la tahay iskaashi iyo shaki kala shakisnaan iska celin iska xirid iyo ka- wax la wadaagid intaasoo cidlo si loogu dhex socdo waxay la tahay eh, tilaabo inay tahay aada iyo aad eh, u culus Eh, laakiin eh, biyaha iyo webiyada isbedelaya dowladda soomaaliya kama aamusayso wadahadalna waa laga gelaa annagana ma ahan labadii wadanee ugu horeysay ee webi eh, wadamo isku xira u dhex maro hanaan eh, la- yurub yurubay ka jirtaa latin america ka jirtaa africa ay ka jirtaa marka arrinkaas arrin dowladda soomaaliya ay og tahay waaye waa laga wada hadli doonaa waana arrin sooyaal ah way aad baa u mahadsan tahay heshiiskan dad fara badan baa waxay dhaheen markii heshiiskan la gaaray kadib waxay dadku soo xasuusteen go-aankii baarlamaanku uu ka gaaray arrintii d b well iyo dekedda magaalada berbera dadka qaar waxay u macnaysteen heshiiskani inuu sharciyeynayo midkaas inta aanan cabdirashiid siinin waxaan jeclaan lahaa inaan dhegaysano warays yaroon la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda somalilan eh, sacad cali shire aragtideedu waxa weeye heshiiskaasu wuxuu aniga iila mid yahay heshiisyadii ay dowladda etoobiya la soo gasheen amba prime ministerku la soo galay wadamada jaarka ah soo ziyaartay sida jibuuti oo kale kenya oo kale marka dee waa laba wadan oo jaar oo geeska afrika ku yaalo heshiis kale midna khuseeyaana ka maaha wax xiriir oo dowladda etoobiya idi kala samaysay qodobada ku jira heshiiskaas oo ay ka mid yihiin inay isla maalgashadaan labada dowladood afar dekedood ma aysan sheegin markii afarta dekedood laakiin waxaan la xiriiray dad mas-uuliyiina oo dowladda soomaaliya ka tirsan laba qof oo kala duwan oo saraakiil sare ah waxay ii xaqiijiyeen afarta dekedood ee laga hadlay ee laysla soo qaaday inay kala yihiin muqdisho iyo kismaayo badweynta iyo hindiya ku yaala iyo berbere iyo boosaaso marka sow idinma khuseynayso arrinka berbera dowladda somalilan cid aan ahayn lagamana xiriiri karo lagamana heshiin karo berberi ma hoos timaado soomaaliya berberi soomaaliya kama mid aha markaa dabcan anigu sidaasidaas ay ku cad kuma jiri karto dowladda soomaaliya wuxunbay ka talin kartaa intay ka taliso berbere kama taliso marka garan maayo siday berberi ugu jiri karto wadahadalkooda la heshiisiintooda haddii etoobiya ay dekedda berbere kala hadashay madaxda dowladda soomaaliya taasi ma burinaysaa heshiiskii aad saddex geesoodkeed gasheen idinka etoobiya iyo d b well ma burin maayo waxa waxaa yaniga aanu ku wada soconnaa amba ku wada shaqaynaa waa heshiiska aanu labayadu wada gallay maaha heshiis ay cid kale la galeen madaxda cusub ee etoobiya ra-iisul wasaaraha cusub abiy axmed bishii abriil baa la doortay intii la doortay kadib wax xiriira ma jira oo ku saabsan arrintaa iyo ballanqaad cusub inuu wax walba sidooda yihiin ha wax waliba waa sidaanu ugu heshiinay wey wax isbedela annaka xaggooda warnagama soo gaarin odhanaya wixii hore waxbaanu ka bedelayna anaa wax kamaana bedelin marka wax waliba waxay u taageen sidii marka hore bay ahaayeen cabdirashiid maxay kula tahay heshiiskan iyo kii berbera maxay ku kala duwayen waxay isaga mid yihiin sharcinimadooda iyo maaragtay xaaladda siyaasadeeda lagu galay horta arrimo badan baa runtii wareer ka jira maxaa la yidhaha dowladdan daahir nagala joogo oo federaalka wasiir daahir nagala joogo shakigii bay haysataa maaragtay shakigii caalamiga ahaa oo dowladnimada bay haysataa maamul goboleedyadu weli ayaa dhexdaasa dhehayay boqol kiiba sagaashan dalka inta kale annagaa xukunna somalilan labaatan iyo maaragtay soddon sano ku dhawaad bay labaatan san iyo xoogaa sano riba qarni bay maamulanaysay dhulkaas hadda somalilan ayay ka talinaysay hadda cid tegi karta ma jirto madaxda soomaaliya dadkas waa la waa la xirayaa marka horta dal saas u burburay baan nahay oo qeyb somalilan isu goosatay qaybtii kale gobolada ay joogaan annaga ka talinan dhahayno ee dekada heshiisa saxiixeen shariif xasan ayaa dhexaas qoloyin maxaa la yidhahdaa barnaamijka balaaran oo dekada baraawe iyo la galay abdiweligaasoo ogeeyeen boosaasadigay iyo dhiiragaasoo la galay marka haddee dowladdaas waa macnaha adduunkuna waa tixgelinaya dowladda inaan loo gacan dhaafin dhulkii ay ku magacowneyd haddana dhulkii dad kalaa jooga marka waxyaabahaas runtii waa iska complication iyo culeys iska jira waaye marka un yaa macnaha hadda daahir wuxuu yidhi dekada afar lama soo hadal qaadin oo lama magacaabin communicaga waxaa ku qornaa indian oceanka badweynta hindiya iyo badda cas baa ku qornaa laba iyo laba ah adiga hadda saraakiil waxaad sheegaysaa laba kamida afartiiba kuwa carabaabay marka waxa weeye rasaarinta marku laabto war buu sheegayaa dowladda waxay leedahay waxaas waxaan ognahay maahan marka waayeel kow horta hortiisa caanaha loogu barxaa baa la yidhi hadda daahir wuxuu yidhi maarata dasiidka anigu kama noqonaynu yidhi laakiin wasiiradda arrimaha dowladdu waxay tiri qunsuliyad uma baahnin oo niman naga tiro badan oo ciyaalkoodii iyo qaxootidoodii nagu soo yacsooy meel walba jooga haddii magacagsi dekad ka furtaan ee qunsuliyad ka furtaan annaga na anfici maysa khatar weeye tiri annaguna kama kama faforan karnay tiri meel kasta oo hadda gobolada etoobiya dad nagama jiraan oo hadda foran qunsuliyad u furan ma jirto iyagana qaxooti iyo dad kale carada uga buuxa waxay tiri dekadaha waa istaraatiiji oo arrimo oo gorgortan iyo la wadaagi kara maahan taasna way jirtay marka annaga golaha wasiiradu inay indhahooda furtaan oo laba nin iyo saddex nin iyo madaxweyne iyo ra-isul wasaare iyo keliya hawsha aysa ku dayn waa arrimahaas in indhahooda furtaan dalkan waa laisla leeyahay qof qof ka xigo ma jirto qof qof marti uga ahna ma jirto qof qof saldanad gooniya iyo maaragtay mansab gooniya kalena ma jirto waa la isla leeyahay aabayaashanan ka wada dhexalay haddana annaga waa yeel oo ka wada talinayna marka dowladduna waa lagu ixtiraamaya inay wax fiirfiiriso wax soo saarto miiska laakiin daraasooyin baan ka filayna annagu intaysaan isa loo joogay nin asagoo hadda yimid oo dalkiisii aan makansan in la yidhahdo afar dekedood baan isla maalgasheenno lacag ninkii ma haysto ninkii ninkii maalin baaba loo tagay lacag loo geeyay accountigii bankiga dhexaa lacag loo billion dollar loogu shubay lacag adag ma haysto marka qaar baa igu dhahayay maaragtay bankiga africa iyo bankiga carabta iyo lacag iska kawada dooran kawada doonanayno qadarkaas ay saaxiibka leeyihiin ha kasoo qaadaan oo hanoo dhisto saas hadda qadarka nagama xurigi karto darasna nolahan ciidan laguma dhexaysato qatar ha kasoo qaadaan qatar hadda kan dhedhikiisa ama imaaraadka ha kasoo qaadaan ama sacuudiya ha kasoo qaadaan ama ha sugaan afartan sano horta ha su- laba sano ee barba hortay hana sugaan ha tartamaan haddii shacabku soo doorto oo shacabka soomaaliyed ay soo doortaan hal qof cod ku yimaadaan markaas hal deked ha ku tijaabiyaan oo yariisa oo aan ka difaacan karno haddii loo baahdo inay ka shaqaystaan maahane lacagteenaan gashanayna marka wadayaal xoogaa waxaa fiican dadka in in in in waxa laga soo maray la isla ogaado oo aan aan aan hadda macnaha in hadda hadda dadku inay hadda hurdo ka tooseen aan loola hadlin waay aad baad u mahadsan tahay wasiir hadalka ugu dambeeya tallaabada xigta ee maxay tahay heshiiskan ma guddi baa la magacaabaya Een, halkee wax laga bilaabayaa soona gebagabe aada iyo aad u mahadsan tahay tilaabada xigta haddaan u imaado ee, la- heshiiskii ama isfahamkii ama wadahadalkii ama communiquegii waa man noqon doona mid meesha lagu sii daayay waxaa noqonayaa mid la- eh, la- la dabagalo labada dowladood waxaa ka go-naa kana go-aan in arrinkan lasii ambaqaado laakiin waxaan jeclaan lahaa saaxiibadayda aada iyo aada hadalka eh, iila wadaagay eh, waan soo dhaweynaynaa eh, aragti kasta oo ku aadan eh, islaynta mowqifka soomaaliya ay qaadanayso ee ku aadan heshiisyadaas laakiin waa un laba xaqiiqo in laga duulo xaqiiqo waxay tahay soomaaliya wixii ballan ah ama heshiis ah oo ay gasho oo dowladnimadeeda ay ku gasho dadka soomaalida ka dood hore iyo sixitaan intaba waa leeyihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay u muuqdaan had iyo jeer hay-adaha markaas iyagu ay idmadaan oo ay doorashada ku keenaan iyo inta ka dhalataba wa- waxa ay qaataan inay xurmeeyaan taasi waa mid mida kale waxay tahay oon rabo inaan ugu celceliyo dadka soomaalida qofka soomaaliga ah ee xilka qabto oo dadka soomaalida ay iyagu iska soo dhex muuqiyaan ama baarlamaani ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama xilalka xataa la isu magacaabo sidii eh, wasiirada iyo ra-iisul wasaarnimada kama dhalato in qofkii wadaniyada iyo mowqifkii iyo dacalnimada dalkiisa u hayay ay isbedeshaan oo hoose dhac kuma ku yimaado laakiin waxyaaba badan oo siyaasada uu qofku isu miisaamayo ayaa jiri karta oo meelo badan uu ka fiirinayo iyo xaqaa'iq ama waxyaaba mararka qaarkood qofku markuu dibadda ka joogay aan u muuqan oo markuu siyaasada soo galo u muuqanaysa mar kale eh, aad iyo aada umahadsan tihiin v o a dhegeystayaasha walaalihii ila dooday soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khalif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalkan maraykanka abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo jeedinayay faaqidada toddobaadka halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ciyaartii xiisaha lahayd ee kubadda cagta ee dhex maraysa nigeria iyo iceland ayaa soo gebagabowday Eh, ciyaartaasi oo markii dambe gadaal ka soo kululaatay oo labada kooxoodba ay weerar iyo weerar celis ku hayeen nuur Ibrahim.
ibrahishaan ku heyna ciyaarta dhegeystayaasheenna u faahfaahay oo garoonka dhex gey waa mahadsantahay ibraahim now ciyaarta sida aad sheegtaba mar dhow ayay soo gabagabowday waxaana nigeria ay ku badisay laba gool iyo eber waxaana ay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan nigeriyana waxa ay mar walbaba ay segaysay goolka kooxda qaranka iceland Eh, labada goolba waxaa dhaliyey laacibka reer nigeria axmed muuse daqiiqadii sagaal iyo afartanaad iyo daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad waxaana ay ahaayeen laba gool oo lagu tilmaami karo kuwii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka ilaa iyo imika laga dhaliyo eh, ciyaarahan hadda ka socda ruushka waxaa xusid mudnayd in iceland ay heleen rigoore ama goolkulaad waxaase ka khasaariyey ciyaaryahanka nambarka tobnaad eh, sigurdson kaas oo kormarsiiyey eh, alwaaxa shabaqa marka nigeria waxa ay leeyihiin weli waa noolnahay ibraahino waana joognaa rajaduna waa eh, heer sare waxaana natiijadooda wareega labaad ay ku xirnaan doontaa kulanka ay la dheeli doonaan eh, xulka argentiin sidoo kale argentiin oo la filayay iyana in ay ka haraan eh, inta aanan bal loo gudbin wareega labaad ayay rajadoodu soo noolaatay waxaana ay ku xirnaan doontaa guul ay ka keento eh, nigeria marka labaduba waa isku xiran yihiin Eh, nigeriana waxay noqonaysaa kooxdii labaad oo africa ka socota oo badisa senegal ayaa hore u badisay Eh, ugu dambeyntiina ciyaar ayaa goordhow bilaaban doonta Een, laba saacadood kadib waxaana ay dhex aan idhaahday hal saac kadib waxaana ay dhex mari doontaa xulalka serbiya iyo switzerland aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur markii ciyaarta ay dhammaatay waxaan daawanaynay taageerayaasha nigeria oo garoonka intay ku soo yaaceen ee axmed muuse aad iyo Eh, aad aad iyo aad waxay u maaragtay.
badnaayeen ciyaartoyda maaragtay kursiga keedka ee ugu fadhiday hambalyeynayey halkaad nagala socotaan waa washington idaacaddeenna intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah ibraahim xasan daandurey intaanu markale kumid doono sidaa iyo nabadgelyo